shacabka soomaaliyeed ha midooba hana israaco waa mahadsantihin faras bismi illah walxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wabacd wasiirka howlaha guud iyo guryeynta zaylaani nuur ikar sheekh suufi intaasaan kusii daraaga wasiiru dowlaha maaliyadda sheekh aadan sheekh maxamed madeer guddoomiyaha gobolka agaasimaha gudoomiye ku-xigeenka gobolka agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka guddoomiyeyaasha degmooyinka oo aan ka bilaabayo guddoomiyaha degmada xamarweyne aan maanta martida u nahay odayaasha dhaqanka reer xamarweyne fanaaniinta reer xamarweyne dhallinyarada reer xaramaweyne haweenka iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha reer xamarweyne saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo ciidamada qalabka sida iyo ciidamada emsom ee u taagan habeen iyo maalin nabadda bahda saxaafadda fariinta wanaagsan gaarsiisa shacabka soomaaliyeed meel ay joogaanba dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaankeydi farxad weyn ay ii tahay inaan inkala soo qayb gala xafladan waxaan ka mahad celinaa marka hore soo dhoweynta diiran muujinaysa thaqaafadda iyo dowladnimada iyo soomaalinimada intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan ka tacdiyey dadkii maalin dhoweed lagu qarxiyey xamarweyne ee aan waxba galabsan ee alqaacida ay ku qarxisay ku qarxisay iyagoo u diyaar garoobaya waajibka alle inay gutaan ilaahay u naxariistaan leenahay eheladoodii sabar iyo iimaan allaha ka siiya iyo ummadda soomaaliyeed dhammaan dadka dhaawacaan allaha caafiyo intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa reer xamarweyne waxaan ku cadfaayaa reer shangaani waa mahadsantihiin waa mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin dhib badanaa idinku dhacay ood u dulqaadateen oon xoogaadu nahay waa idinkaga tacsiyeynaa magacayga iyo magaca shacabka soomaaliyeed iyo magaca dowladda dhibkii laydin geystay anaa ka tacsiyeynaya maanta si qalbi aan idinkugu sheegaya inaan arrintaas aada uga xumahay maalintay dhacaysana waa ka xumaay maantana waa ka xumaay waxaan xasuustaa dadka reer xamarweyne iyo dadka reer shangaani oo magaalada wixii ganacsi ah gacanta ku haya oo magaalada quruxda ka muuqata iyo sida ganacsigu u socdo wax la koobi karaan ahayn maantana waxaa ka muuqda xamarweyne iyo shangaani iyo magaalada oo dhanba diifa ka muuqata runtii xanuun weyn waa xanuun weyn arrintaas marka idinkana waxaan idinka codsanaa inaad calooshiina furtiin dadkii idin dhibaateeyey kolba ayaguna khayr lama gadoomin aada iska cafisiin caloosha la isu furo dib isu abaabulno gacmaha isqabsano soomaalidu waxay dhahaan xasuustaa ma xiriiriyo haddaan xasuusano wixii dhacay weligeenna xal heli mayno haddaan boogtii nagu tiilay aan farta ku riixno weligeed ma raysanayno waxaan nagu filan inaan dib isugu soo laabanno israaali gelinno madaxa iska dhunkanno gacmaha iska qabsanno soomaalinimadeenna aan soo ceshano soomaalida kale dhibka geysta waxaan leeyahay waxa dhaca waxay ahaayeen taariikh xun waxa dhaca waxay ahaayeen waxaan la aqbali karin waxaan laga aqbali karin qof muslima waxaan laga aqbali karin qof soomaaliya hadday maanta reer xamarweyne iyo reer shangaana diyaar yaho inay idin cafiyaan xuquuqda gacantiina ku jirta oo iyagu leeyihiin deg deg u celiya ilaahay inooga toobad keena intaas markii aan ka gudbo sida aad ka maqlayseen gudoomiyaha gobolka waxaan wadna beryahan laba mashruuc oo aada iyo aada u waaweyn mashruuc waa in la celiyo hantida qaranka iyo hantida gaarka ah mashruucna waa isdhexgalka bulshada labada arrinna waxay calaamo u yihiin dowladnimada labaatan sana labaatan sana in ka badan aan duurka daadsanayn waxa isukaa ina dhaamo waaweyne marka annaga aan isu soo laabanno aan isdhexgalno dulmiga aan isku samayno aan ka baxno ka shaqayno sidii aan dowladnimada u gaari lahayn waa lagaba maarmaan waxaan hubaa wacyigii labaatan sano ka hor jira maanta ma jiro soomaali maanta waxay isu haysaa meel ay joogtaba jacayl iyo inay soo ceshato dowladnimadeedii iyo mar kale inay aragto iyagoo qarannimadoodii si buuxda ula soo laabtay sharaftoodii iyo karaamadoodiina adduunka ku maraya dalkoodana ku jooga waxaan hubaa dalkan baahiyo nagama wadin waxaa naga waday cadaalad darro waxaa naga waday ammaan darro labadiiba waa inaan wax ka qabanna ciidamada qalabka sida ciidamada amisom waa mahadsan yihiin cadowgii alqaacida ay naga dulqaadeen aada iyo aada ugu mahadsan yihiin waxaan rabnaa waxay qoraxda u taagan yihiin habeenii maalin ay u dhimanayaan ilmahooda u gaajaysan yihiin ayagoo dhufayska ku jira ay maxay ahaato u gaajoonayaan waa shacabka soomaaliyeed badbaadadiis waxay mudan yihiin ammaan buuxday mudan yihiin waxaan rabaa marka inaan kula dardaarmo dadka intaas aad u samaynaysiin waa inaad xuquuqdooda haddana ilaalisiin waa inaad dadka gardaraysanaayo oo dhibaataynaaya aad ka dhicisiin waa inaan dhinaciina dhibaata uga imaanin taasaan guusha ku gaari karnaa iyo horumarka
doonaan gudnimada oo dharagale gobannimo gaajale ayaa ka roone alladiina garto inaan guddoonsanaa garnooye gobannimo ayaa ka roone alladiina garto inaan guddoon
mahadsan yahay fanaanka sharafta leh ummad aan dhib rootoonin oo aan derbiyo badan ku dhicin ma dhisanto gobonnimada iyo sharafka ummadda soomaaliyeed dhiig badan ay ku daatay laakiin waxaa laga yaabaa dad badan inaysan xasuusan taasna waxay keentay inaan deg deg faraha uga bixino dadka soomaaliyeed waxay isu yihiin waxaa laga yaabaa dad badan inaysan ku baraarugsanayn taasna waxay keentay isreexreexiya in dhibaato kala gaarto waxaan ku badbaadi karnaa waa soomaaliyo mid ah waxaana deeqana waa cadaalad dhulkaan ilaahayna siiyey badda keliya ha nagu filan khayraadka ku jira waxa kaloo dhan haddaan dib u dhiganno haddaan badda iska dhaafna beera falanno waa nagu filanta haddaan macaadinta dhulka hoostiisa ku jirto la soo baxno waa nagu filanta laakiin wax ka muhiimsan aa naga maqan wax ka muhiimsan waa tala toosan tala toosan aa naga dhunto talada toosan aan ilaahayna weydiisano kuna dadaalno inaan dul istaagno talada toosanna waxay tahay inaan gacmaha isqabsanno iswadaashanno xaqdiga iyo xasidnimadana meel iska dhigno dadka wax dulmihaayana waa in gacmaha la qabtaa xabsiyada la geeyaa maxkamadda la geeyaa waajibkooda la marsiiya mahadsantihiin mahadsantihiin waa mahadsantihiin wixiina soo maray taariikh ha naqdaano hore aan u soconna annagoo gacmaha haysaysanna cabashada reer xamar weyne aad iyo aad aan u dhagaysanay waxay u soo gudbiyeen si leh xilkasnimo waana ognahay waxa ay tabanayaan wax badan waxaa idinkaga warramay guddoomiyaha gobolka oo qorshe ah wax kale waxaa ka hadlay wasiirka oo aan filayo inuu wasiirkiina yahay soo sidaas maaha ani waxaan rabaa inaan kugu daro waxaan rabaa inaan kugu daro waxaan ku baadi joognaa guryaha taariikhiga ah ee xamarweyne ku yaala iyo shangaane in loo keena mashaariic sidooda loogu soo celihayo sababta aan leeyahay waxay tahay waa taariikh soomaaliyeed guriga kun sano jira waa hanti qaran qofka iskale wuxuu ku leeyahay ku dhaqankiisa laakiin dawladda waxaa la rabaa inay ilaaliso waardiyeyso ku soo celiso sidau ahaay iyadoo qofkiisa uu leeyahay magaalo kun sano jirtana africa kuma badno waa ogti marka guryaha xamarweyne ku aaleeyo guryaha shangaani waa guryo taariikhi ah waa guryo dawladdu ay siinayso ahmiyad weyn ma aha dadka inay ka qaadanayso dadkii iska lahaayaa lahaanaya laakiin waxaan rabnaa sidoodii in lagu soo celiyo waxaan rabnaa ciddii shayddaanka xoog badiyey oo guri aysan lahaan qaadata inay iska celiso hadda dawladda waxaa ka go-an cid kastoo xaq ka maqan yahay hadday xoog leedahay iyo hadday tabar yartaaba xaqeeda in loo celiyo haddii dawladdu ay ka hesho garab shacabka soomaaliyeedna waxaan shaki iga jirin arrintaas in lagu guulaysan karo waana ku guulaysanayna insha allahu tabaaraka wa tacaala qodobka waxaan rabaa isdhexgalkeena u gudbo waxaa dadkan lagu baabi'iyey kanu waa hebel kanu waa reer hebel kanu waa sidaas waxaan rabnaa sheekadaasu inay dhammaato waxaan rabnaa inaan naqanno dad mida oo xuquuq siman leh waajibaad siman leh waxaa laga yaabaa hadda fursadaha shaqada dadka qaarna inay heli karaan kuwana aysan heli karin arrintaasuna waa cadaalad daro arrin saxa maaha waxaan rabnaa qof kastoo muwaadin oo soomaaliyeed inuu leeyahay waajibaad iyo xuquuq la mid ah qofka kale oo mataqaanaa kasoo hor jeeda xilliga hadda la joogo waxaa wax lagu qaybsanaya waxa la yidhaha four bonty five tabaraa dadka geysi waxaan rabnaa in la gaaro xilli dadka amniga la sugo dadka la tiro koobo sanduuqyo loo dhigo cidday rabaana ay doortaan
badbaadistii bulshadayna baladibaadiyo waa loogowe badbaadistii bulshadayna beerta waa baxday waa la gaari warwaqasoorkiye beerti waa baxday waa la gaari warwaqasoorki
shukran waasanta marka marka aan naqano soomaali mid ah dad badan markay banaanka tageen sheekooyinka qaar in la sheego mararka qaar waa iska muhiim markii banaanka la tegey soomaaliya qof kala taqaan ma jirto marka qaara waxay damceen dhahaan warkan waa reer hebel oo xaalkiisu ma fiicna marka waxaa la weydiiyey maxaa ku kala duwantihiin jawaabta waa ku adkaatay intaan mataqaanaa sheekadaas meel iska dhigno dadku waxay ku kala fadli badan yihiin taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxaan ku tartamayno wanaagga ha naqato horumarka ha naqato soomaalinimada ha naqato taasaan guusha ku gaaraynaa mar kale waxaan rabaa inaan idhaa reer xamarweyne iyo reer shankaani waa dadkii bilaabay magaalada muqdisho waa meeshii ay ka asaasantay waxaan rabaa intaas inaan ku sii daro fanka iyo suugaantana inay asal u leeyihiin odayaashii hore qaarkood waxay nooga sheekeeyeen ciyaaraha magaalada muqdisho inay oo kala duwan inay dhaafeen lixdan sheekh suufiina wuu adkaysa waayo markii dambe oo ka habaaray marka wax yaroo soo haray wax yaroo soo hara waxay ila tahay in lagu faracdaygo waxaan ka xasuustaa gabayadii uu tiriyey carabiga ku tiriya dabcan sheekh waa taqiineen allaahuma hdi aala maqdisho inahum abow umuuran ata rasuulu muxammadu marka marka uu tirinayey ciyaarihii uu tiriyey ciyaartaasay ciyaaraan taasay ciyaaraan taasay ciyaaraan waxaa ka muuqanaysa marka sheeka ciyaaraha faraha badan ee adugu dhibtaay marka kuwa hadda aada haysiinna ku fara adayga noona hagaajiyayaan culammadu naga habaarin ciyaarna haddaa aragtid
soo maray howlihii la soo maray annagoo tilmaamay xirsaarayna meel dheer hadalku shariifiri waa inaan herkelina hadalku shariifiri waa inaan herkelina annagoo tadeemar arantii la soo maray annagoo tilmaamay xirsaarayna meel dheer hadalku shariifiri waa inaan herkelina hadalkii la soo maray heerarkii la soo maray annagoo tilmaamay xirsaarayna meel dheer oyartu shariifiri waa inaan herkelina hadalkii la soo maray howlihii la soo
maasantiin maasantiin waxaa rabaa kaftan yar inaan idiin sheego markaan soo gelaynay degmada inaa igu yiri reer xamarweyne waa cadcadaajayaan maxaa jira waa badmadow yihiin marka nin kalaa u jawaabo wuxuu yidhi qoraxda ku dhacda qoraxda cala alcumuum haddii nabad lagu wada dego mushkila ma jirto dhibaatada waxaa waaye dadka in guryahooda xoog looga saarto taasaa xun laakiin dadku inay wada degaan wax dhibaataa male xaaladii aan soo marnay oo labaatan ka sano xaalad fiican ma ahayn laakiin waxaan rabnaa inaan gabagabayno ku gabagabayno dulmigii naga dhacayna inaan ilaahay nooga toobadkeeno walaalaheenna ka cafi dalabno haddana aan muujino inaan ay daacad naga tahay wada shaqaynta iyo walaalnimada waxaan rabaa intaas inaan ku sii daro intaan ka aqaano dadka hadda aan ka hadalno reer xamarweyne iyo reer shangaani waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad wataniyiin ah oo marna dalkooda aan khiyaanin ayadana waxaan rabaa inaan ku ammaano intaas waxaan rabaa inaan ku sii daro cilmiga iyo aqoonta soomaaliya taalla gaar ahaan koonfurta meesha ay ka istaagtay waa reer xamarweyne iyo reer shangaani ka soo bilaaw sheekh abikar muxdaar raxmatullaahi calayh sheekh axmed mahdi sheekh muxudiin macalin mukarama sheekh suufi dadkaas oo dhan waxay ahaayeen reer dad reer xamara waxa ay fidiyeenna waxay ahayd diinta islaamka fanni aysan aqooninna ma jirin diinta islaamka bal waxaa dhacday jaziira alcarabiya in looga yimaado si wax looga barto cilmigana meeshaasaa laga gaaray tijaaradana waxaa og tihiin soomaaliya inay ahaaday magaalada muqdisho meel isku xirta adduunka oo dhan safiirka hindiya u fadhiya soomaaliya usoo dirsata wuxuu ii sheegay taariikhda u dhexaysa soomaaliya iyo hindiya inay kun sana ka weynta taariikhdaas waxaa asaasu ahay ganacsi shiinaha waa sidoo kale jarmalka waa sidoo kale masar waa la socotiin waxaa looga dhoofi jira dhulkan dharka fooxa iyo waxyaabo kale waxyaabo kale haddana waxaad ka dhawaajiseen dharkii oo la samayn jiray iyo waxyaabo fara badan marka hadday dad aaminsan jiraan soomaalida inay ahaa jireen dad qaaqaawan arrinta sidaas waa ka duwantahay soomaalida waxaa ahayn dad dhar inta sameeya dhoofiya oo dibadda u dhoofiya marka dhaqankeena uu ka mid yahay marada ilindiga iyo maxay ahayd soo dharka marbuuc maa la dhihi jira wixii kale ii sheega marbuuca ahay waa in la soo celiyaa oo dib loo soo nooleeyaa arrintaas mas-uuliyaddeedana guddoomiyahaan saaraynaa inuu ahay suuqa dahablaha ayaa looga diyaariyey sida uu ii sheegay guddoomiyaha inay sameeya ay mataqaanaa ay qayb ku yeeshaan marka dhaqankeenna wixii la jaan qaadaya waktiga wixii la jaan qaadaya diinta islaamka waxaan rabnaa inaan ku dhegno wixii aan la jaan qaadayna waa inaan iska reebna aan waxbana taraynin labaatankii sano thaqaafadii abuurta ee foosha xumeedna waa inaan ka gudubnaa dawladdu diyaara idinta mar mar walba hiil iyo hoolana waa idinla garab taagan tahay waxyaabaha aad soo jeedisoon ay ka mid yihiin isbitaal martiini waa laydin sheegay waa la dul taagan yahay in la hagaajiyo mar alla marka u dhammaadana waxuu naqaayaa isbitaal shacabka uu leeyahay guddoomiyuu sida uu ka dhawaajiyey waxaa jooga nin qorshaynaya magaalada sida loo horumarinayo magaaladan waxaa la qorsheeyey sida la sheegay kun sideed boqol soddon iyo saddexdii dhismeeda la qorsheeyey waxay u baahan tahay dib in loo sii qorsheeyo balaan in loogu sii sameeyo ayay u baahan tahay waxaa la helay marka khabiir soomaaliya oo reer shangani nu yaamalena reer shangani ah oo arrintaas ka shaqaynaya waxaa jira dawlado diyaaro inay gacan naga siiyaan arrimahaas marka khayrku waa fara badan yahay laakiin annagaa nagala rabaa inaan horumar iyo u diyaargarow iyo dad ka faa'iidaysan kara inaan naqano waxaan rabaa inaan u gudbo ma rabo mana jecli dadka soomaaliyeed maalin walba inay ku noolaadaan baryo shisheeye war dalkan khayraa ka buuxa sidaan sheegnay waxaan rabnaa haddii ilaahay waa xurooba dalkuya beerihii in la fasho xoolihii sida hadda aan u dhaqanno si ka duwan inaan u dhaqno wax soo saarkii in la aado malaygii iyo maxaa la dhihi jiray iyo aragoostadii iyo khayrkii badda ku jira inaan la soo baxno inaan naqanno dad shaqaysto oo ku tiirsan gacantooda iyo muruqooda inaad dad wax warsatid waxaa ka fiican dhididkaaga inaad cuntid sidaasaana nebi moxamed nafara sala allahu calayhi wasalam sidaasaa diinteennu tahay sidaasaan sharaf ku yeelan karnaa marka waxaan rabnaa annaga wakhti kooban kadib soomaaliya inay naqato dawladaha dadka u gurmada dhibaataysan ani waxaan dhihi lahay oon soo jeedi lahay shan sano kadib waa inaan ka qayb qaadanaa dadka dadka gargaaraya inaan naqano shan sano gudaheeda intaan isku filnaano ummadda soomaaliyed oo ummad firfircoon taariikh dheer leh taariikhdeedu boqol sano iyo kun sano ma aha waa ka dheer tahay waxaa la isku waxaa la isku dayaa in la leexiyo laakiin lama leexi karo dib aan u akhrina taariikhdeenna midnimadeenna aan xoojinno wax soo saarna aan u soo jeesanno dadka u baxay dibadda ee magaca hadda loo bixiya la yidhaha diyaasbaraha ayagana waxaan ugu yeeraynaa inay ka qayb qaataan horumarinta dalka mararkii hore waxay ka qayb qaadan jireen qaarkood iyagoo dhan ma aha hurinta colaadaha mar dambe waxay dhex galeen al-shabaab iyo alqaacida alqaacida hadda waa iscadaysay shabaab waa iscadeeyey laakiin shacabka soomaalida guulaysanaya
soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato mudan madaxweyne waxaan sagootinayaa ciidamada sii marayaan ceelasha ayna xoreeyeen ilaahay baana xoreeyey allah ybaark fiik amaasanta
ayadan baan ogley cadow baasha haysto barisiragi ka dhacay bilad aynu siine ayada bal hublay cadow basha haysto barinti lagi dhacay bilad aynu siine xogiyo bilaysko ilaah idin badbaadi ilaah idin badbaadi xogiyo bilaysko ilaah idin badbaadi ahaha ahaha aamin ahaha ahaha aamin maasantii maasanta maasanta ma raba inaan qoraxda waqti badan ku haayo kulamadeennu waa bada doonaan joogtaana soo arki doonaa maxaa yeele mashruuc weyn aan rabnaa inaan fulino marka soo dhoweynta diiran iyo soomaalinimada iyo qalbiga wanaagsan aad iyo aad aad ugu mahadsan tihiin Een, xafiskiinii in la maqlana waa laga maarmaan inaad dadkii idin dhaba xafisiin xafiseen inaad maq- in la idinka maqlana aad iyo aad